a good weekend.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o o idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa jimco bisha mey waa afar iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacaddana waxaa wadajirida kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo aluga ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xayiraadda saaran gobolka albeerta ee dalka kanada oo hakadgeliyey howlaha hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada waxay istaageen gebi ahaanba howlihii maalmeedka ahaa ee la qaban jiray sida arrimaha socdaalka arrimaha qoyska arrimaha dadka waayeelka ama siiyarka ah dhammaan arrimahaasoo dhan way istaageen xafiisyaduna hadda way xidhan yihiin waxaad kalood maqli doontaan dalka new zealand oo maanta laga ciiday iyo dabaaldegyada ciidda oo weli ka socda
xasarada ka oogan khazaax barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
boqolaal masiixiyiina ayaa waxa ay ka qayb galeen aas ka dhacay tuulo fog oo ka tirsan gobolka dhexe ee salawasi ee dalka indoneesiya si ay ugu barooro deeqaan afar qof oo ay dileen mintidiin lala xiriirinayo kooxda daacish booliiska indoneesiya ayaa v o a u sheegay in weerarkaas uu ka dhacay tuulada kalemago ee gobolka boso kadib markii shan mintidiin ah ay weerareen beeraley bunka beerata xilligii ay goosanayeen dalagooda ayna dileen afar ka tirsanaa beeraleyda didig subranato oo ah afhayeenka booliiska ee gobolka sulawasi ayaa waxa uu sheegay in shan qof oo weerarkaasi geysatay oo midkood u aqoonsaday qof goobjoog ahaa ay ku jiraan liiska dad la raadinayo iyagoo xubno ka ah kooxda mujaahidiin ee bariga indoneesiya kooxda mujaahidiin ayaa waxa ay ka howlgelaysay degmada buuraleyda ah ee boso ilaa iyo sanadkii labada kun iyo tobankii iyadoo qaramada midoobay maraykanka iyo indoneesiya ay kooxdaasi u aqoonsan yihiin kuwa hargagixisa
israa'iil ayaa madaafiic iyo duqaymo xagga cirka ah oo dheeri ah maanta oo jimco ah la beegsatay mitidiinta falastiin ee marinka khaza iyadoo xamaas ay gantaalo ku tuurtay israa'iil dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo galay maalintiisii shanaad oo aysan jirin wax calaamad ah oo uu ku joogsanayo ayaa militariga israa'iil bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay wax yar kadib saqdii dhexe in ciidamada cirka iyo kuwa dhulka ay weerarayaan degaanka xamaas ay maamusho inkasta oo bayaanka uusan bixinin faahfaahin dheeri ah ayaa wararku waxay sheegayaan inuusan ahayn duulaan dhulka ah ayna ciidamadu ka ridayaan madaafiic dhinaca israa'iil ee xadka wakaalada wararka ee royters ayaa warisay dadka degan waqooyiga khaza oo u dhow xuduudda israa'iil oo sheegay inaysan arkin wax muujinaya ciidamo dhulka ah oo ku sugan gudaha khaza laakiin waxay sheegeen madaafiic culus iyo duqayn cirka ah
dalka new zealand ayaa maanta oo jimcaha muslimiinta ku nool oo ay soomaalidu ka mid yihiin si midaysan ugu ciideen waana dalka ugu horreeya caalamka oo ay qorraxdu u soo horbaxdo wariyaha v o a ee qaaradda australia iyo new zealand ibraahim cumar baafo ayaa warbixinta nooga soo diray melbourne guud ahaan muslimiinta ku nool waddanka new zealand ayaa maanta oo jimcaha si wada jir u ciideen waana muslimiintii ugu dambeysay adduunka oo dhan oo maanta ciiday haddaba maadaama new zealand ay tahay dalka ugu horreysa caalamka oo dhan ee adceeddu u soo horbaxdo maxaa sababay in dib ay u dhacaan waa kan maxamed cabdi afey oo ah guddoomiyaha masjidka alnuur ee jasiiradda koonfureed ee magaalada christchurch oo ii sharxaya
baafow aad baad u mahadsan tahay haddaan kaaga jaawaa su-aasha ah adduunka idinkaa ugu horeeyo oo qoraxda u soo horbaxda adduunka dhan ka horreysiin australia maalborn waxaan ka horeynaa laba saac ayay naga dambeeyaan qaarkoodna australia afar saac ay naga dambeeyaan hadda australia shalay iiday adduunka dhan shalay iideen maxaa idinka maanta u iideen oo hal maalin uga dabdhacdeen maantoo jimcaha u iideen su-aasha waxaa weeye new zealand waxay leedahay culamaa bood ah afartan iyo shan masjid ayuu isu tagay baa bo- eh, eh, eh, fa- eh, wada hadlo zoom miitan ku wada hadlo Eh, bishan waxay ku soomaan aragti aragtina oo ku- oo aan- ma raacaan wa- maxaa la dhahaa, eh, eh, wadamada islaamka ah Eh, mar kastana waxaan fiiriyaa eh, shanta gobol baa laga fiiriyaa eh, bisha markii la arkaana lagu lagu soomaa markii la waayana waa la waa la waxeeyaa muslimiintan ku dhaqan new zealand oo soomaaliduna ay ka mid tahay waxa ay ku soomaan amba ay ku ciidaan aragtida bisha sida uu sharxayo mar kale maxamed Ee, shalay khamiista ahayd waa fiirinay ee, dad- gobolladoo dhan oo maxaa lahaa oo dhammaan new zealand ee laga raabtay ee, waa laga waayey Ee, xataa waxaana caawinaya qoladan maxaa lahaa ee qaabilsan technologyka xagga ee cirka muunka qaabilsan ayaana caawinaya new zealand bishii waa arki weynay Ee, saas awgeed culummadii waxay go'aamiyeen in soddonka aan dhammaystirno sababta ah awalna waa maalin baan ka dambeynay Ee, saas ayaana maxaa sababta keentay inaan maanta u ciidno Ee, new zealand oo dhan hal maray wada soontaa hal marna waa wada ciiddaa ee waddankao dhan ee go-aankan waxaa iskale culummaha boodhka new zealand ayaa iskale marka sidaa awgeed shalay waxay noo go-aamiyeen oo ar- oo maxaa lahaa ee khamiis ahayd inaan soonno maanta jimcaan wada iidnay ciidan ayaa waxa ay muslimiintu ku dukadeen stadiumka weyn ee ku yaala magaalada christchurch Ee, maanta waxaan ku ciidnay stadium weyn ayaan ku ciidnay oo birner la yidhaahdo Ee, waxaa soo imaaday ee, masaajidka weyn oo mark ee, masaajidka linwood ee, maxaa la university of the ee, canterbury musalla ku yaalo ee, musalla ku yaalo jaamacadda lincoln Ee, dhammaan muslimka oo dhan hal meel ayaan ku wada ciidnay dad kor u dhaafayo kun iyo laba boqol oo qof ayaa meesha joogtay inkastoo ay kasii badnaayeen laakiin ugu yaraan kun iyo laba boqol ilaa kun iyo shan boqol ay ahaayeen dadka meesha iskugu yimid Ee, dumarkana gaadaal bay joogeen raggana horey joogeen insha allah dhanka kalena jasiiradda waqooyi oo iyana sidaas oo kale loogu ciiday maanta ayaa qaar ka mid ah soomaalida degan magaalada auckland waxay iiga warameen dareenkooda iyo weliba farxadda ciidda
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah sacdiyo xuseen salaad oo ku nool wadanka new zealand magaalada auckland oo maanta oo jimco ah aan halkan ku iidnay kuna faraxsanahay inkasta oo adduunka dambeynay waxaan halkan ka salaamayaa faamilkeyga meel kastay adduunka ku nool yihiin am, dal iyo dibadba iyo inta magacayga garanaysa asxaabta kulli waxaan idin leeyahay ciid mubaarak
Ah, magacayga waxa waaye nasre siciid waxaan iga soo salaamaya new zealand waxaana leeyahay ciid mubaarak muslimiinta meel kasta ay joogaan especially familigeyga iyo frienkeyga maxaan leeyahay ciidan ciideeda kaleeto nabad allah nagu gaarsiiyo ciida badanna kuwa isku hambaleeyo allah naga dhigo insha allah dalka new zealand ayaa sanadkii hore sidan oo kale ay u ciideen iyadoo aan wax xayiraada saarnayn halka waddamo badan oo galbeedka sanadkii hore guryaha lagu ciiday ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia bal markana aan eegno sidii looga ciiday dalka britain oo maalintii labaad ay ka socdaan dabaaldegyada munaasabadda ciidulfitriga waa kan wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
ciidani dhowr waxyaabood ayay kaga duwaneed labadii ciidood ee u dambeeyey dalkan britain muslimiinta ku nool waddanka waxay ku tukadeen masaajidada taasi suurtagal ma ay ahayn sababo la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban awgii sidoo kale carruurta ayaa maanta loo oggolaaday inay waalidiintu keenaan masaajidada waxaa la dareemayay inay ciid tahay bannaanka masaajidka iyo suuqa uu ku yaallo waxa marayay dad soomaaliyeed iyo muslimiin badan oo isugu jira waalidiin iyo carruurtooda oo gacmaha is haysta kuna labisan dhar qurux badan salaadda kadib dadka waxaa la faray inay isla markiiba masaajidada ka baxaan markay salaadu dhammaato badiba masaajidada waxaa lagu tukaday ilaa afar salaadood tan waxaa keentay iyada oo aan la buuxinaynin masaajidka sidii caadiyan loo buuxin jiray iyada oo la ilaalinayo shuruudaha u yaala xanuunka covid sagaal iyo toban qaar ka mid ah soomaalidii aanu maanta ku wada tukanay masaajidka acton oo ku yaala xaafada ay muslimiintu ku badan tahay ayaa dareenkooda ila wadaagay magacaygu waa maxamed ciise cali waxaan ka hadlayaa xaafadda acton ee u k haddaan ka hororo dareenkayga hadda xaaladdu waa degan tahay sidii hore waa dhaantaa laakiin last year oo kale broblam badan baa jiray wax la ciiday ma lahayn laakiin ciidan alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaanu ciidnay si fiican waxaan ummadda soomaaliyeedna u rajaynayaa ciidan ciideeda kale ilaahay inuu na gaarsiiyo aan si fiican u ciidno meheraddu si fiican bay u socotaa welina looma furin laakiin hawsheedii insha allah sabentiinkaa naloo furaya cunto dadku way yimaadaan tagaway baa nala ka qaataa xaaladayadu aad bay u fiican tahay maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baarak allah fiik magacayga waxaa la yidhahdaa cusmaan ismaaciil xirsi Ee, waxaan deganahay xaafadda acton london dareenkeennu aad buu u wanaagsan yahay maanta waana ciidnay na- caafimaad iyo nabadgelyaanu ku ciidnay ummadda islaamkaana saasaan u rajaynaynaa khaasatan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyagana ciid wanaagsan baanu leenahay ilaahay ha naga aqbalo dhammaanteen tan teeda kalena ilaahay ha inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo asalaamu calaykum
dhinaca kale ciidan muslimiinta ku nool dalkan britain iyo caalamka maanta ayaa laga wada ciiday marka laga reebo deegaano aan badnayn guud ahaan waxaa caadi ku soo noqonaysa nolosha iyada oo britain badiba la khafiifiyey xayiraadihii dalka saarnaa toddobiyo tobanka bishan may haddii ilaahay idmana waxaa la qaadayaa dhammaanba xayiraadahaasi cabdi xaafid cawin ismaaciil v o a london
xayraad dhowaan lagu soo rogay gobolka alberta ee dalka kanada cudurka covid sagaaliyo toban dartiis ayaa waxaa hakad u geliyey howlaha hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada kadib markii la xiray xafiisyo iyo goobaha kaleeto ee shaqada hay-adda s c e r d o ayaa waxa ay ka shaqeysaa arrimaha waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga taasi oo dalka kanada geysa dadka maangelyadoonka ah gaar ahaana soomaalida haddaba wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada edmonton ee gobolka alberta kula xiriiray bashiir xaaji cali jamaal oo madax u ah hay-addaasi ayaa ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin sida soomaalida uu u saameeyey xanuunka balse marka hore waxa uu ka hadlayaa hakadkii ku yimid howlihii ay u hayeen bulshada Eh, xuseen aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o da Eh, marka hore waxaan doonayaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan aad siiseen inaan dhammaan ummadda muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed aan u diro munaasabadan ciidulfitriga hambalyo waxaan leeyahay ku ciida caafimaadsan haddaan intaa kaga gudbo hambalyada waan usoo noqdo su-aashaadii runtii eh, bishan horaanteedii waxaa lagu soo rogayay xayiraad eh, gobolkan alberta uu keenay eh, covid 19ka cudurka dilaaga ah Eh, saameyn weyn buu nagu sameeyey guur- guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan eh, xafiisyada adeegyada ee bulshada ee aanu anagu maaragtay madaxda ka nahay Eh, waxay istaagay gebi ahaanba howlihii eh, maalmeedka ahaa ee la qaban jiray hadday tahay mashaariicdii la fulin jiray iyo hadday tahay adeegyadii kale sida eh, arrimaha socdaalka ama immigrationka arrimaha qoyska arrimaha dadka waayeelka ama siiyarka ah dhammaan arrimahaasoo dhan way istaageen xafiisyaduna hadda way xidhan yihiin waxaanu se rajaynaynaa in dib loo furo howluhuna ay dib usoo noqdaan bishan may shan iyo labaatankeeda sida uu eh, premierka gobolkan uu ku dhawaaqay waa tahay jamaal eh, guud ahaan dalkan waxaa dardar ku socda tallaalka covid sagaal iyo toban eh, wacyigelin nooceebaad eh, ka wadaan arinkan eh, maadaama bulshadu aada caawisaan eh, sideese soomaalida eh, u qaadanayaan eh, tallaalka Eh, runtii eh, sidii uu soo baxay tallaalku dadka soomaaliyeed eh, markii hore xoogaa waxay ka qabeen shaki eh, tallaalada qaar laakiin iminka si wanaagsan bay dadku u qaataan eh, waayeelka dhallinyarada eh, haweenka gedigood si wanaagsan bay u qaataan dadkana wacyigelin wanaagsan baanu u samaynaa waxaanu ku dhiirigelinaa inay qaataan hadday halkan joogayaan iyo hadday dhoofayaan intaba waa muhiim waayo cudurkii hadda covid 19 wuxuu noqday cudur een, farabatay oo qaybo kala fara badan u kala baxay oo dilaa ah oo dadku ayan maaragtay sii noolaan karaynba hadduu ku dhaco ee, muddo yar uu ku dhimanayo dad badan baa cudurka u dhintay dartii gobolkan aanu joogno ee, gaar ahaan magaaladan aanu joogno oo runtii dad badan oo qaali nagu ahaa oo ka mid ahaa dadka een, aadka looga yaqaan magaalada ayuu cudurkaasi galaaftay marka dadku si wacan bay maaragtay u qaataan tallaalka waana ku wacyigelishan yihiin inay maaragtay qaataan een, arrinkaana si wanaagsan yaanu guud ahaan jaaliyad ahaan u wadnaa ee, ugu dambeyntii ee, waxaad ee, xeryo qaxooti oo ku yaala dalal dhowra ka keeni jirteen ee, dad qaxooti ah ee, si ay nolol cusub ee, uga bilowdaan dalkan Ee, howlahaasi sidee buu u saameeyey ee xanuunkan covid sagaal iyo toban Eh, xuseen eh, sidaad ogtahay cudurkan siduu u bilaabmay sanadkii hore labadii kun iyo labaatankii bishii march sideed iyo tobankeedii runtii dhaqdhaqaaqii iyo adeegii dadkii aanu ka keeni jirnay dibadda hakad weyn baa galay waayo cudurkan dartii waxaa la xidhay dhammaan eh, safaaradihii dibadda ee laga broses garayn jiray fiisooyinka ama dadka interview iyo imtixaanka lagaga qaadi jiray goobihii caafimaadka lagaga qaadi jiray imodii iyo u n c r kii intiiba waa la xidhay xafiisyadoodii dhowaan baa in yar dib loo soo celiyey laakiin taasi ma kafaynayso baahida faraha badan iyo weyti liiska faraha badan ee dadku ay ku jiraan waxaa xayiran oo hadda ah, la doonayaa in ay dowladda canada ay soo qaado ilaa kun iyo lix boqol oo qof oo fiisaha la siiyey eh, wixii ka horreeyey march sideed iyo tobankeedii labadii kun iyo labaatankii marka waad dareemi kartaa dadkii intaa kadib interviewga laga qaaday oo caafimaadkii loo diray ilaa saddex jeer baa caafimaadkii qaarkood ay ka dhaceen oo dib loogu celiyey marka halkaa waxaa naga haysata dhibaatooyin fara badan oo dadkii xaggaa ku xayiran oo meelihii xiriya qaxootiga ku jira oo xaggan u soo hoyokacay inay soo aadaan oo qaar fiisayaashu ay ka dhaceen qaar caafimaadka ay ka dhaceen oo dib loogu celiyey marka halkaa xoogaa waxaa ka jira dhibaata eh, naga haysata laakiin waa dhibaato caama oo dee adduunka o dhan ka jirta marka waxaan rajaynaynaa in eh, ilaahay cudurkan markuu inaga dulqaado in howluhu ay sidii caadiga ah kusoo noqdaan eh, mustaqbalka dhow
sidaad dhegaystayaal warkaba ku maqlayseen israa'iil ayaa madaafiic iyo duqaymo cirka ah oo dheeri ah maanta oo jimcaha la beegsatay mitidiinta falastiin ee marinka khaza iyadoo xamaas ay gantaalo ku tuurtay israa'iil dagaalka u dhexeeya labada dhinac ayaa galay maalintiisii shanaad mana muuqato wax calaamad ah oo muujinaya inuu joogsanayo wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo diray waryaha v o eda ee bariga dhexe xuseen cismaan saxnuuni sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dhulka falastiin diyaaradaha dagaalka ee israa'il ayaa duqeymo culus ka fuliyey saacadihii ugu dambeeyey gudaha marinka khaza kuwaasoo kor u qaaday waxyeelada soo gaartay dadka reer falastiin sidoo kale warbaahinta falastiin ayaa sheegtay weerarada iyo duqeymaha ay geysteen diyaaradaha israa'il in ay la beegsadeen waqooyiga iyo bariga magaalada khaza diyaaradaha dagaalka kuwa qumaatiga u kaca iyo doomaha dagaalka ee israa'il ayaa fuliyey duqeymihii ugu dambeeyey ee loo geystay marinka khaza waa sida ay sheegayaan warbaahinta falastiin war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa lagu xaqiijiyey boqol iyo sagaal qof oo reer falastiin ah oo sagaal iyo labaatan ka mid ah carruur ay yihiin in ay ku geeriyoodeen guud ahaan duqeymaha israa'il ay u geysatay marinka khaza ciidamada israa'il ayaa horay u sheegay in ay qaadayaan weeraro culculus oo ka dhan ah dagaalyahanada falastiiniyiinta balse ma aysan sheegin ilaa iyo iminka in ay bilaabeen dagaal dhinaca dhulka oo ay la gelayaan kooxaha waxaiska caabinta falastiina wararka laga helayo dadka degan marinka khaza ayaa sheegaya saacadihii ugu dambeeyey ciidamada israa'il in ka badan boqol duqaymo ah in ay ka fuliyeen marinka khaza dhinaca kale kooxaha waxaiska cabinta reer falastiin ayaa sheegay boqolaal gantaal in ay ku duqeeyeen deegaano ka mid ah dalka israa'il oo ay ku jirto magaalada caasimada ah ee talaafiba kooxda xamaas ayaa sheegtay boqol gantaal in ay la eegatay koonfurta israa'il oo ay ku jiraan magaalooyinka casqalaan iyo astuuda garabka hubaysan ee ururka xamaas ayaa sidoo kale soo bandhigay maalintii shalay gantaal magaciisa ay ku sheegeen cayaasha oo ridadiisu ay gaarayso laba boqol iyo konton kilomitir waxa uuna afhayeen u hadlay kooxdaasi ku sheegay in noocani uu yahay mid gaaraya garoomada waaweyn ee gudaha israa'iil arrimahan ayaa imaanaya xili qulqulutooyin ay dhex mareen dadka carabta iyo yuhuudda ee degan gudaha israa'il taasoo keentay ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu inuu ka digo dagaal sukeeya oo ka dhaca dalkaasi maalintii khamiisa ayay ahayd markii cutubyo ka mid ah ciidamada dhulka israa'il iyo dabaabadahooda fariisimo ay ka samayseen meel u dhow xuduudda magaalada khaza sidoo kale dowladda israa'il ayaa u yeeratay toddoba kun oo ka mid ah ciidamada kaydka ee dalkaasi si ay qayb uga noqdaan howlgallada ka dhanka ah marinka ghaza ee reer falastiin beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay midooda yuruba dowladaha masar iyo maraykanka oo wada dadaalo ay ku doonayaan in lagu dejiyo xiisada u dhexeysa israa'il iyo falastiin ayaa ugu baaqay labada dhinac in ay dirirta joojiyaan iska horimaadyada u dhexeeya israa'il iyo falastiin ee marinka ghaza ayaa socda muddo afar maalmood ah kaasoo lagu tilmaamo kii ugu xumaa ee dhex mara labada dhinac tan iyo sanadii labada kun iyo afar iyo tobankii xuseen saxnuuni v o a qahira haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
waxaa soo baxaya warar sheegaya in sacuudiga iyo suuriya ay bilaabeen wadahadallaha ay ku doonayaan inay dib u samaystaan heshiis diblomaasi wafdi ka socda riyaad ayaa baryahaba ku sugnaa magaalada dimashik ee dalka suuriya madaxa hay-adda asirdoonka sacuudiga oo hogaaminaya wafdidaasi ayaa kulan la yeeshay madaxweyne bashaar al asad warbaahintu si aad ah ayay u hadalhaysay toddobaadkan caadiyan socdaallada noocan oo kale ah ay mas-uuliyiinta sacuudiyiintu sameeyaan warbaahinta waa laga qarin jiray laakiin socdaalkan danjiraha u fadhiya suuriya lubnaan ayaa ka soo saaray qoraallo muujinaya rajo barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal ayaynu ku lafaguraynaa sababta keentay in iminka suuriya iyo sacuudiga oo bilowgii dagaalkii suuriya cilaaqaadka kala qaatay ay u doonayaan inay mar kale isugu soo guriyo noqdaan dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa awaalaya in maamulka cusub ee washington uu wax weyn ka bedelayo qaabkii ay dowlado badan oo gobolkaasi ku yaalla u wajihi jireen siyaasadahooda arrimaha dibadda maamulka washington ayaa intii uu xilka qabtay madaxweyne joe biden waxa ay ku howlan yihiin isbedelo ay ku samaynayaan siyaasaddii madaxweynihii ka horreeyey donald trump sacuudiga ayaa walwal weli ka qaba siyaasadda washington ee ku aadan riyaad tallaabadan uu qaaday sacuudiga ee uu ku doonaya inuu ku dhayo xidhiirkii iyaga iyo suuriya ee xumaaday waxaa ka dambeysay kadib markii ay dhowaan dalalka imaaraadka iyo baxrayn si bareer ah u muujiyeen inay caashaqsan yihiin maamulka asaad haddaba maxaa kalifay inay boqortooyadu iminka gogasha u fidiso madaxweyne asaad su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada leesta ee dalkan britain dhowr arrimood ayaa la dhihi karaa way sababeen kulligoodna markaad eegto waa baahi sacuudi carabiga uu qabo ayaa keentay marka ugu horeyso dowladaha danaha uu sacuudiga kaleeyahay dowladaha dhaco bariga badda mediterranean-ka ayaa waxaa lafdhabarka ah lubnaan marka haddii uu danihiisa inay xaqiijista ay tahay waa in uu garab ka helaa asad sidii loo xasilin lahaa lubnaan waxaa kaloo jirta iyadana in markii ay bangiyadii lubnaan burbureen sacuudi carabiya ay soo gurmatay ayadoo kaga faa-iideysanayso in ay door ku yeelato siyaasadda lubnaan mar kalena ay u baahan doonto asad inuu gacan ka siiyo qaabkii u naqshadeed laheyd ee gobolka dowlado dhowr ah oo ciraaq iyo algeria iiraan iyo imaaraadka baxreyn ay kamid yihiin ayaa iyagana waxay si bareer ah ugu dhawaaqeen in loo baahan yahay in la taageero asad in lagu soo celiyo muxuu ahay carab league si mataqaanaa xiriirkiisa loo wanaejiyo sacuudiga waxay ogaadeen oo kale in aynan syriya u ekeen mid dumayso sidii ay marka hore ka haysteen sidaa daraadeed waxay danta ku kalifaysaa in ay xiriirka wanaajiyaan ugu dambeyntiina sacuudiga oo u arkay in uu wanaajiyo xiriirka daris dowladaha dariska uu laleeyahay gobolka isagoo ka hortegahayo faragelinta ama saameynta ay leeyihiin dowladaha waaweyn ee ay kamid ka yihiin maraykanka inuu ku joojiyo sacuudiga waxa uu u baahan yahay dimashik si xasilooni looga abuuro lubnaan iyada oo la og yahay in lubnaan tahay udubdhexaadka danaha sacuudiga ee gobolka shaam dad ayaa iyaguna qaba in warwarka uu sacuudigu ka qabo washington iyo inaanu soo noqonin xidhiirkii dhowaa ay la lahaan jireen donald trump ay ku kaliftay inay iminka dib boodhka uga tumaan wadamadii ay waagaas gogasha uga tageen waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid dareenka dadka qaar ay muujiyeen waa mid jiro waxaana salka uu ku hayaa go-aankii uu qaatay madaxweynaha maraykanka joe biden kaas oo go-aansaday inuu dib u eegid ku sameeyo xiriirkii ka dhexeeyey sacuudi carabiya iyo maraykanka wuxuuna markaa isagoo ku camalfalahayo arrinkaasi go-aansaday in uu maraykanka dib ula furo wadahadal iiraan isaga oo doonayo in heshiiskii burburay ee nucleer-ka ee labada dal ka dhexeeyey dib loo soo nooleeyo maraykanka waxaa kaloo uu aada u dhaleeceeyey dagaalkii ka soconayay yeman ee sacuudiga uu qeyb ka ahaa arrimahaasi ayaa sacuudiga aada uga caroys- careysiiyey kuna kalifay inay u jihaystaan dhanka moscow sacuudiga wuxuu fur- fursad u arkay in uu la shaqeeyo ruushka arrimaha syria si uu u helo eh, xiriir aada iyo aada u qoto dheer oo labada dal ay leeyihiin taa ayagoo ka duulayo waa kii la casumay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov bishii march sanadkan labada wasiir ayaga oo shir jaraa-id qabanayo ayaa wuxuu yiri wasiirka sacuudi wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga wuxuu yiri waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno dhinacyada ruushkana ka mid yahay xal u helidda duruufaha adag ee syria taasaa waxay kaliftay in sacuudiga uu dowlado badan oo dariskiisa ah xiriirkoodii bilaabo inuu wanaajiyo badiba siyaasadda suuriya waxaa iminka wax laga weydiiyaa moscow iyadoo la sheegay inta badan in arrimaha gobolka aanu madaxweyne asaad wax go'aan ah ka qaadan ilaa uu madaxa u ruxo madaxweynaha ruushku washington haddaba sidee ayay u arkaysaa haddii sacuudiga ruushka iyo suuriya ay isaga soo dhowaadaan halka ay iminka kala taagan yihiin su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush oo ah gorfeeye degan magaalada london wallaahi imaatinka madaxa mukhaabaraadka sacuudiga khaalid fuleexaan oo la kulmay madaxa mukhaabaraadka ee suuriya cali mamluuk wuxuunbay daba socotaa uun hadalkii ka soo baxay dhaxal suugaha sacuudiga ee uu lahaa waxa weeyaan waxaanu la heshiyeynaa eeraan waxaana aad iyo aad loo badinayaa intii uu dhaxal suguhu hadalkaa yidhi in sacuudigu aragti xoogani ay ka jirto oo odhanaysa in aynu iskala heshiina eeraan mar haddii madaxweynaha imika cusub ee maraykanka ayan jooga ee waxa weyn baiden iyo gruubkiisan imika dee qabsaday talada maraykanka ay u janjeeraan inay iiraan la heshiiyaan oo awoodda ay saaraan china waxay leeyihiin annagu oo u dhow maanu awoodda saarno in anaguna la heshiino waa dad eh, muslimiina waa dad jaar aanu nahay marka colaado badan baa ka dhexeeyey laakiin haddiiba eh, sacuudigu uu aragtidaasi uu ku qanaco waxaa dhici karta maaha oo keliya suuriye inay lubnaan iskaga soo dhowaadaan inay yeman oo xuutiyiinta joogaan iskaga soo dhowaadaan inay iskaga soo dhowaadaan ciraaq marka awoodda taasuu imika saaraya sacuudigu waanay u eeg tahay inuu ka mari dhalinayo si kastaba ha ahaatee waxay u muuqataa in siyaasaddii arrimaha dibadda ee dalalka sacuudiga imaaraadka iyo xulifadoodii oo ay masar kow ka tahay wax badan ay iska beddelayaan meelihii ay beegsanayeen intii uu xilka haya madaxweyne donald trumpna ay albaabo badani ka soo xidhmeen masar waxay wada hadallo la wadaa turkiga sacuudigii albaabka dimashiq ayuu garaacayaa jordan iyo xulifadii hore iyaguna iskuma salbanaana maalinba meel ayay taagan tahay intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo ciid u wanaagsan
markanna waa dhinacii heesaha gaar ahaan kuwii ciidda
idaacaddeenni saakana dhegaystayaal waan laga intaas intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa caashi ibraahim aadan iyo anuga ibraahim xasan daanduray oo idinle nabadgelyo Yeah.